habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen khamiisa oo bisha februaayo ay tahay kooiyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa toddobadii habeennimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacaddeenna caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah booliska london iyo dadka laga tirada badan yahay ee soomaalidana ku jirto oo ka wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa dhallinyarada midiyaha lagu dilo iyaga dhexdoodana isku dila waxaa aad looga hadlayay ama kahortag raba in laga sameeyo la misaad ula socotaba sanadkii u dambeysay labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaa ku dhintay london boqol iyo soddon iyo shan qof boqol iyo soddon iyo shantaa qof toddobaatan iyo shan qof oo ka mid ah tuuridaa lagu dilay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida ay dunida casriga ah ay horumar uga gaartay waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo taas waxaa la dhahaa waxbarasho aqoontuna waxaa weeye shay shaygii oo loo barto sida uu ahaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan wadahadallo ku aadan nabadda gobolka mudug oo maalmahan gaalkacyo ka socday gaalkacyo maraqaydoo la kala jeexayana maa kanaal suweysna la dhex marin may labadan dhinacna dhinacinta dhammaado dhinaca kale carrada u hari may laakiin ama deris isnabadgeliyo oo waxay ku deris ku yihiin yaqaanaa la noqonaya ama dad wax wada leh baa la noqonaya gaalkacyo midnimadeedu waa midnimada soomaaliya warbixin ku saabsan maalinta afka hooye ee dunida barnaamijkii wargeysyada xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga u matalaya aqalka wakiilada ayaa diyaarinaya soo saarista qaraar ka dhan ah go'aankii uu madaxweyne donald trump xaaladda qaran ee deg deg ah u geliyey xadka koofureed ee maraykanka qaraarkan oo abaabulkiisu uu lahaa queen castro oo ah mudane laga soo doorto gobolka texas ayaa lagu wadaa in loo gudbiyo aqalka wakiilada jimcaha birrito ah waxaana cod la gelin doonaa bartamaha bisha marj ee sanadkan madaxweyne trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay xaalad deg deg ah si ay ugu suuro gasho helitaanka lacago uu rabo inuu ku maalgeliyo derbiga uu doonayo inuu ka dhiso xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico qaraarka ay dimuqraadiyiintu rabaan in ay kula dagaalamaan xaaladda deg dega ah ee madaxweyne trump ayaa si xoog leh u mari doona aqalka wakiilada oo ay aqlabiyadiisu haystaan dimuqraadiga hase yeeshee waxaa la saadaalinayaa in ay ka hor imaan doonaan qaraarkani golaha senatka oo ay hogaamiyaan jamhuuriga
waxaa dalka maraykanka dib ugu soo laabtay shan qof oo maraykan ah oo ka mid ahaa siddeed qof oo toddobaadkii hore dhammaadkiisii dalka hayti lagu xiray iyagoo haysta hubka daraandooriga u dhaca saraakiisha dalalka hayti iyo maraykanka ayaa sheegay in raggani ay caasimadda dalkaasi hayti ka soo ambabaxeen galabnimadii arbacadii shalay taasi oo ah ka hor wakhtigii ay qorsheysnayd in maxkamad la hor keeno macadda waxa uu maraykanku eedayn doono raggan iyo meesha lagu sii hayn doono midna raggan ayaa lagu qabtay iyagoo gaarigooda oo aan wax sumad ah lahayn ku haysta qoriga waaweyn ee loo yaqaano rivalka bustoolado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaan iyo isgaarsiinta satellite-ka waxaana uu xarigoodu yimid kadib in ka badan toddobaad ay dadka reer hayti wadeen isu soo baxyo ay ku dalbanayaan in madaxweynaha dalkaasi uu iscasilo ku dhowaad siddeetan qof ayaa ku dhintay kadib markii uu dab xoog leh baabi'iyey guryo isku xiriirsan oo ku yaala qeybta taariikhiga ah ee magaalada dhaka ee caasimadda dalka bangaladesh dabka ayaa bilowday xalay waxaana uu ku- ka bilowday mid ka mid ah abaartimintooyin ku yaala deegaanka hajag bazaar ee caasimadda dhaka ka hor inta uusan si dhaqso ah ugu baahin guryaha kale ee u dhowaa saraakiisha ayaa sheegay in dadka ku dhintay ay ku go'doomeen gudaha dhismooyinka waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha dhismaha ay kororto khasaaraha dhimashada ay kororto walina lama oga waxa sababay dabkaasi
dalalka maraykanka iyo shiinaha ayaa maanta oo khamiisa ay dib uga bilowmeen wadaxaajood ay ku leeyihiin magaalada washington ee dalkan maraykanka waxaana la tilmaamayaa inay suurtagal tahay in labada dal ay u dhow yihiin inay gaaraan heshiis wada jira wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warramaysa in saraakiisha sarsare ee wadaxaajoodka arrimaha ganacsiga u qaabilsan labada dhinac ay isku dayayaan inay soo saaraan lix heshiis oo waaweyn kuwaasi oo ujeeddadoodu ay tahay in lagu soo afjaro arrimaha ugu culculus ee ka dhashay tiknolojiyadda sida qasabka ah u gudubta iyo xatooyada ku timaada weerarada dhinanka internetka ah horaantii toddobaadkan ayay madaxweyne donald trump uu sheegay in aanay jirin wakhti aan cayinayn oo lagu gaari doono heshiiska ganacsiga taasi oo dadka ka faallooda ay ku fasireen in wakhtiga kama dambaysta ahi uu yahay bisha maarj koodeeda oo ay dhici doonto inay kordhaan taariifada labada wadanba taasi oo mid lagu qasban yahay ay noqon doonto wadaxaajoodkan haddii horumar laga sameeyo fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada london ee dalka ingiriiska waxaa kulan ku yeeshay xubno ka matalaya dadka laga tirada badan yahay oo ay jaaliyadda soomaalida ku jirto iyo booliska magaaladaasi kulankan ayaa salka ku haya sidii la isaga kaashan lahaa ka hor istaagidda falalka dembiyada ee ay ku lugta leeyihiin dhallinyarada oo midiyo dhexdoodana isku dila dadka kale ee magaaladana halis ku geliya wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa kulankan ka waraystay siciid maxamed sheekh xasan oo macallin ka ah kollejka brookwood independent college oo ka mid ah dadkii kulankaasi ka qayb galay maxamed waad mahadsan tahay arrin aad iyo aad u muhiimay ahayd kulankaas aan booliska iyo bulshadaha maaragtay bulshada inteeda kala baxsan muxuu ahaa hadday noqon lahayd community workers hadday noqon lahayd annaga bulshada xagga waxbarashadan ka socona iyo hadday noqon lahayd xagga booliiska waxaa aad looga hadlayay ama kahortag raba in laga sameeyo la misaab la socotaba sanadkii u dambeysay labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaa ku dhintay sa- eh, london boqol iyo soddon iyo shan qof boqol iyo soddon iyo shantaa qof toddobaatan iyo shan qof oo kamid ah toori baa lagu dilay boqol toddobaatan iyo shantaa qof intooda badan da-da waxay u dhexeeyaan lix iyo toban ilaa sideed iyo toban inta ugu badan ee dhimatayna waa dadkan b m ga la dhaho ama madowga iyo soomaalida dadkan ethnic minority-ga ah welibana soomaalidu ha usii badnaatee marka waxaan ka wada hadlaynay caqabadahan een, haysata dhalinyarada soomaalida ee wadankan ingiriiska joogta ama london ama wadanka een, dhinaca daafkiisa kale joogta sidii looga gudbi lahaa ee ciyaalkanu naftoodana loo een, nabadgelin lahaa een, ummadan kale ee maaragtay ay la nool yihiinna ay si ay peaceful ugula noolaan lahaayeen baa shirka intiisa badan aan aan eh, ka- kala hadlaynay booliiska iyo een, community-ga community leaderska dabcan een, waxaa laga hadlay waxaa dhibaatada keenaya ee salka u ah Een, dadkii meesha ka hadlay iyo kulanka lagu soo qaaday ee, uje- waxa ugu weyn ee dhallinyaradan ku qasbaya inay ee, tooriya qaataan islaayaan een, ammaankii dadkii kale la noolaana qalqalgeliyaan walaal waxa tan ugu weyn waxaa weeye waxaa aad iyo aad sanadihiisa aad u dambeysay in wadankan ingiriiska aada ugu soo batay ardo badan oo dhalinyaro ah oo iskuulaadka laga caydhiyo marka ilmihii markii iskuulka laga caydhiyo meelo waxaa jirta la dhaho peru oo xagga wadanka ingiriiska ka jirta oo iskuulkii caadiga ahaa state iskuulka caadiga ahaana ahayn een, private schoolna aan ahayn laakiin meel udhaxayso ardada maaragtay soo kharibanay meelaha o dhan laga soo cayriya isugu yimaadaan ardadii markaa meesha markay iskugu tagaan ilmihii een, ambition inuu wax ku gaaro ma laha markaas inta badanna waa waa family wuxuu ka yimid broken ah ama dhibaatooyin baa qoys haysta, qoys waxba caqabado haysan oo- kooxi ah oo- oo oo tabar daran
oo aada iyo aada u tabar daran marka arrintaasa een, ee, waxay keentay ilmihii inuu een, waxyaalo kala duwan dhex galo drug iyo maaragtay gangs iyo waxaas inuu dhex galo taasaa marka waxaa keentay stil iyo areada oo laisku qabsado sidii maaragtay bahasha loo gadi lahaa ama dhibaatooyinkaasa markaa keentay inay dhalinyaradan isdilaan israacsadaan marka waxa ta koobaad aas-aaska hoose ah in laga hortago bal ilmahan waxbarashada ahaan siday loo wanaajin lahaa dhibaatada ugu weyn sidaad sheegtay waa caruurta iskuullada ka saaqidaya marka sidii wax looga qaban lahaa waxbarasho xumada dhalinyarada ku dhacaysa ee marka dambena u horseedaysa inay jeedka daraagiska ku iibiyaan midyana isku dilaan marka dambe ma laga hadlay aniga aniga halkan waxaan ka dhigaa college la dhowr bucur independent college oo collegeka koowaad ee soomaali leedahay ee london ka furnaa oo imtixaanaadka oo dhan lagu sameeyo last year saddex sano hadda furanahay last year boqol kiiba siddeetan iyo shan ardadii arda noocaas inta oo badan intaan qaadanay baan aspirationkooda maasha allah boqol iyo boqol siddeetan iyo shan baan waxaan gelinay jaamacadahan loo yaqaano russell good university oo waddanka ingiriiska jaamacadaha ugu khatarsan ah boqol iyo siddeetan iyo shan kuwa dugsiga kasoo baxaya g c s waxaa la dhahaa a level u gudbinay boqol kiiba siddeetan iyo shan bay iyagana baaseen marka waxaa waxaa laisku afkartay waxa ugu muhiimsan ilmahan loo baahan yahay sidii waxbarashadooda ama aqoontooda loo kobcin lahaa si ay u yeeshaan mabda iyo waxay ku wada duuloodaan berri ka maalin kaasina waxa uu ahaa barasara siciid maxamed sheekh xasan oo ka tirsan macadka brookwood independent ee dalka ingiriiska
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaaad nagala socotaana waa v o a washington maanta oo kale koob iyo labaatanka bisha february sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee afka hooye warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o e da jaamac buule jaamac farasle
afka waxaa lagu tilmaamaa agabka ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo dhaqanka iyo hidobulshadeedka caalamka oo aad mooddo inay sannadahan dambe aad isu dhexgelayaan kuwo badanna inta laga xoog badiyo la dhaxal rogayo sidaa ay xustay hay-adda qaramada midoobay afartan iyo saddex boqolkiiba afafka caalamka waxa ay ku dhow yihiin inay baaba'aan afka soomaaligana waxaa lagu doodaa haddii uusan kuwaasi ka mid ahayn dirka deriska la'ah ayuu ku jiraa oo dhaawac ayaa soo gaaray haddaba maadaama maanta loo dabaaldegayo maalinta afka hooye ee adduunka waxaannu isweydiin karnaa door intee leeg ayay waxbarashadu ku leedahay kobcinta iyo ilaalinta afka hooyo mustafa fayrus waa madaxa macadka cilmibaarista soomaaliyeed ee jaamacadda muqdisho iyo xeeldheere ka tirsan akademiya goboleedka afka soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga mustafa waxa uu dhowaan qoray warqad cilmiyadeed uu uga hadlayo barashada iyo barista afka soomaaliga oo uu ku tilmaamay dadaal kala dhiman waa kan isaga oo sharaxayo doorka ay waxbarashadu ku leedahay kobcinta iyo kaydinta afka hooyo bismillahi raxmaan raxiim waa marka hore aad iyo aad baad umacadsan tahay jaamac marka xiga waxaan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha waxaana nagu gowaadinaya maanta oo ah maalinta caalamiga ee afka hooyo ee adduunyada oo dhan looga dabaaldegayay afka hooyo markii laga hadlayo saad u tilmaantay waxbarashada waxbarashadu kaalin weyn bay u leedahay afka hooyo sidoo kale afka hooyana waxbarashada kaalin weyn ayuu ugu jiraa oo waxweyn buu u taraa markii laga hadlayo qofka mark afkiisa hooyo la barayo tusaale ahaan af soomaaliga oo qofka soomaaliga afkiisii hooyo ah taasi waxay ka qayb qaadanaysaa in qof kobcinta afkii uu qofku ku hadlayay iyo tayeynta adeegsigiisa iyo sidii si xirfadaysan uu u adeegsan lahaa af soomaaligaas waxay qayb weyn ka qaadanaysaa gudbinta dhaqanka iyo qiyamka bulshadu ay leedahay oo bulshadu ay qofkii u gudbinayso oo saas lagu dhaxasiinayo dhinaca kale dabcan ta afku waxbarashada iyo tacliintana qiimo weyn buu ugu fadhiyaa oo aqoonta ardayga yar waxbarashada hoose dhiganaya uu qaadanaya markuu afkiisa hooyo ku qaato tira ahaan iyo tay ahaanba sare u kacdaa waxaa kaloo qeyb weyn ka qaadanaya inuu afkiisa hooyo wax ku bartaa deegaameynta aqoonta oo aqoontuu baranaya inay ku xidhan tahay bulshada iyo deegaanka u degan yahay qoraalka macalin mustafa fayruus oo lagu daabacay warsidaha aga cadadkiisii luuliyo iyo sebtembar labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayaa waxaa ka muuqday dhaliil ku aadan hay-adaha waxbarashada ee af soomaaliga dhigo sida ay u qaabeeyeen iyo meelaha in laga toosiyo u baahan sida wax looga qaban karana waa in dhaliilahaas meesha laga saaro hanaankan lagu abaarayo in la toosiyo oo aan laga dhigin muxuu ahaayey suugaan la xafidsiinayo oo keliyata aan laga dhigin ee laga dhigo muxuu ahaay manhaj dhamaystiran oo ardayga xirfadiisa akhriska iyo qoraalka sare u qaadaya xirfadiisa dhegeysiga iyo hadalka bulshadu ka dhexla laakiin labadaas in aada looga kabaya u baahan tahay oo manhajka la tayeeyo teeda kale macalinka waa in la diyaariyo macalinka marka la shaqaaleynaya waa in lagu xulashadiisa la hagaajiyo oo ayna noqonin macalinkani gabayo badan buu xafidsan yahay uun aan lagu xulanin inuu ugu yaraan af aqoon u leeyahay kii shahaado ku haysta digrie ahna la horumariyo dabcan ugu yaraan afafka kale carabiya ingiriisiga maba jiraan af soomaali digrie lagu qaata yani kama jireen marka dhankaasna la xoojiyo axmed abubakar maxamed waa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee somalilan intee in la eg ayay wasaaraddu ahmiyad siisay doorkii ay waxbarashada dowladda iyo tangaarka loo leeyahayba ku leeyihiin kobcinta iyo xanaaneynta afka hooyo walaal aad baad mahadsan tahay wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan ahmiyad ballaadhan ayay siisaa kobcinta afka iyadoo ka duuleysa markaa qodobka lixaad farqadiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan afka rasmiga ee jamhuuriyadda somalilan waa af soomaali ayuu dastuurku sheegayaa sidoo kale xeerka waxbarashada ee qaranka ayaa isagana qodobkiisa shanaad wuxuu sheegayaa in muwaadinka la siiyo waxbarasho ujeedadu tahay in la celib tiro markaa akhris qolas la-aanta marka wasaaraddu iyadoo dhiirigelinaysa waxay runtii hirgelisay barnaamijyo waaweyn waxaa manhajkii qaranka la qoray oo af soomaali ku qoran oo la daabacay oo ardayda loo qeybiyey waxaa jira waxaa la fidiyey xarumihii lagu baranayay markaa af soomaaliga iyo xarumihii lagu baranayay markaa qoraalka waxaa la sameeyey markaa madallo waaweyn oo lagu soo bandhigo hadday buwaag tahay hadday aqoon iswadaarsi tahay haddii waxaasoo dhan ay waxbarashadu ay dhiirigeliso maktabada waaweyn baa laga furay tii u dambeysay shalay wasiirka waxbarashadu uu soo dhagax dhigay gibiley boormay ku taalaa laascaanood ceergaabo cerbera hargeysa marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waxyaalaha afka boobe yuusuf ducaale waa aqoon-yahan ka mid a dadka aqoonta iyo taariikhda soomaaliga ku xeel dheer marka laga tago inuu yahay qoraal soo bandhigay buug door ah haddana farshaxanka qoraalkiisa wuxuu ku darsaday hoos u eegista afka booba ayaa isaga oo hargeysa ku sugan waxa aan weydiiyey meelaha uu isleeyahay afku waa uu ka duruufaysan yahay bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan isleeyahay marka ugu horeysa guulihii taariikhiga ahaa ee dadka soomaaliyeed gaadheen bay ka mid tahay qoraalka af soomaaligu kun iyo sagaal boqol iyo labayo toddobaatankii inkastoon ka mid ahaa dadkii halganka hubaysan ku jiray haddana kaga masuugi maayo nidaamkii maxamed siyaad barre inuu guushaa taariikhiga ah diiwaangeliyey oo ka tegey waxaan u arkaa halka af soomaaligu ka liicsan yahay ee ay goldalooladu kaga jirtaa waxa weeye marka ugu horeysa inuu af soomaaligu agoon yahay maanta agoon waxaan uga jeedaa markii af soomaaliga qoraalkiisa la bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo labayo toddobaatankii waxaa gacanta ku hayay guddidii af soomaaliga maanta cid allayaal cid mas-uuliyadda hayso oo aan garanayaa ma jiro inkastoon maqmaqlo hay-adaha lasa sameeyey waxaynkaas ah laakiin cid sidii qoladaasi xilka u gudanaysay u gudataa ma jirto af soomaaligii baylaha buu iska noqday wuxuu noqday xoolo bahal ku dhex dhacay oo nin walba intuu ingoostay meel ula cararay oo siduu doono ka yeelay oo uu siduu doono u qorayo xataa waxaanad maanta ku karayn kuwa ku hawlan qoraalka af soomaaliga ah maanta ku kari maysid war bal horta intii guddidii af soomaaligu ay kaga tagtay uun aan heshiis ku noqono nin waliba xarafku doono yaalo labalaabanin uhiilinta afka hooye oo aad mooddo in sannadahan dambe lagu soo baraarugay dal iyo dibadna wax un laga dhaqdhaqaajiyey sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta ma ahan midda baaldegga maalinta afka hooyo xaflado ay wasaarado ama hay-ado gaar ahi qabtaan ku badbaadaye ee waa mid qof kasta oo soomaali ah laga doonayo inuu ka xigsado afafka qalaad
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo warbixintaasi ku saabsanayd maalinta afka hooyo inoo diyaariyey iyo warbixintaas oo faahfaahsanna waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka ee v o a somaly dt com haatanna kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaartay xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyey halkaana kasoo jeedinay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha geeddigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manaahijta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka swiden waxbarashadu sidaa og tahay waa xaq asaasi oo ka mid a xuquuqda bini aadamka wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka cimriga qofka iyo sidoo kale dhaqaalaha caalamkan aan joogno hadda dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa qayb dunida saddexaad oo laba boqol iyo lixdan iyo laba milyan oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso asbaabo kala duwan daraaddeed kharash iskuul la-aan macallin la-aan agab la-aan iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale dhanka kale waxaa jira dalal aada uga horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka scandinavianka oo ay ka mid yihiin dalalka bariga asia sida jaban iyo kuriya iyo singapore iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga maraykanka sida canada iyo maraykanka oo kale waxaa xusid mudan markaa in afartanka dala ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo afrikaana waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa mid leh markaa manhaj ujeeddo ku salaysan oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maahe manhajka iyo broseskan waxbarashada ee le markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka fasalka waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu samaynayo waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo ujeedadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya arday xor ah arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya arday aqoontii baadhan kara keligiis iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xidhiirkii markaa ka socdaa oo macalinkii ayaa wax gudbinaya ardayga u gudbinayo ardaygiina waxba kama soo noqonayaan halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laisweydaarsanay marka laga hadlayo waxbarashada waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xidhiir la leh waxbarashada haddaba muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta waxaa arrintaasi faahfaahinaya cismaan shariif khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka masar marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta waxaynu u baahannahay inaynu fahano maxaa la dhahaa waxbarasho maxaase la dhahaa barbaarin waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax laba la barayo taas waxaa la dhahaa waxbarasho aqoontuna waxaa weeye shay shaygii oo loo barto sida uu ahaa haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta barbaarintu waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ruuxii markaa wax la barayay khibrad inuu leeyahay marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahano hadafka ay hiigsanayso waxbarashada iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga ah la bedelo in la bedelo taasay hadafkeedu yahay marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada waxaa guda weyn tarbiyada waxaa juz qeyb kamida ah waxbarashada marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno mujtamaca waxay u tahay lafdabar ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xadaaradeed iyo korriinka xagga dhadhan mujtamaca leeyahay inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya hadduusan lahayn sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo waddanka la yidhaahdo jaban la yidhahdo waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaaco sameeya dad xagga teknolojiyadda ku horumaray dad iyaga oo yar yihiin resourcea ay leeyihiin ay yar yihiin dad horumaray ayaa kugu soo dhacaya marka waa waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay lafdhabartu waxa tarbiyada waxaa weeye in la barbaariyo in la barbaariyo dadka soo koreyo la barbaariyo qiyam fara badan lagu barbaariyo diyaarinta manaahiijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay dalalka caalamka ee ku horumaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka fiinland oo ka mid a dalalka qaaradda yurub ee hanaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay iyada oo tobankii sannaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaan qaado waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdulqaadir ibraahim jaamac oo loo yaqaano macalin jaamac oo in ka badan labaatan sano macalin ka ah dugsiyada dalka fiinland
manhajka finland wuxuu u kala qaybsamaa toddoba qaybood qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhadal dhaqanka maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan luqado kala duwan ardayga waxaa lagu abaaminayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhadal dhaqanka numberka labaad ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isdabero nolol maalmeedkiisa ardayga finland degan ee galaaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo leyligiisa kasoo shaqeeyo wixiisa oo tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiirigelinaya number saddex fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada hadalka macnaha tacaadiga ah xisaabta inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah waa labada kun iyo lix iyo tobanka manhajka macnaha way nagu cusub tahay tan waxaa lagu daray in galaaska saddexaad lagu baro programmingka uu ardayga adeegsan karo wixii programmina oo ardayga waa la baraya sidii cayaar iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa macalinka ayaa hagaya ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya laakiin sanadka saddexaad hadduu ka gudba afraad haddana qeyb programkii kasii adag ayaa loo gudbin loo gudbayaa maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xaggee buu rabaa inuu aado ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuullada dugsiga sare finland waxay leedahay farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan arday walba iyo meesha uu xiiseynayo in markaa lagu hago lamber lix ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku neel yahay ardayga waxaa la barayaa deegaanka xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo laga yaqaana magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale tan toddobaad waxa weeye garashada iyo maskaxda maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka u taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan siday isugu xirmaan macnaha luqadii iyo iyo xisaabta oo kale masalooyinka iyo xisaabta oo kale siday isugu xirmaan midda aan meesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye markaas sanadka markuu u dhamaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeeddada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeeldheer waxbaridda kuna sugan dalka suudan dalalka horumaray waxaan loo yaqaano haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badanoo u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga asia iyo dalalka scandinavianka oo dalalka beriga asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aada u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada wakhtigeeda uu dheeraado oo waxbarashadan loo arka inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahaya inuu darajadaha ugu sareeyo uu keeno u tartamo halka dalalka scandinavianka mag- tusaale ahaan sweden iyo finland oo kale waxbarashadu tartankaas marka ayna ku salaysnayn ee mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ee ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo waxbarashadii la jeclaysiiyo lala xidhiidhsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka deegaanka keynta iskuulka ku xidhiidhsan ah, ku hareersan in markaa lala xidhiidhsiiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in eh, lala xiriirso waxyaabo practicala oo inta keynta la geeyo eh, dhowr qori lasoo qaado oo la idhaahdo afar qori iyo shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa eh, eh, xurriyaddii markaa inuu si tartiiba oo degdega u- u u bilaabo marka waxbarashadii waxaa jira em, falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in eh, la yareeyo tusaale ahaan eh, imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaadhsiiyaan sidaa daraadeed em, dalka sweden oo kale ilaa sanado dhow lixaad fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka labayo tobnaad baa imtixaano la qaadi jiray hadda arrintaas way iska bedeshay ar- am, sidaas Eh, marka falsafado kala duwan baa jira oo waxbarasho oo oo ka jira markaa dalalka horumaray laftooda sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa eh, tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay- inay ku kala duwan yihiin markaa dalalkaas oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn eh, manhajkii uu aada u liito eh, uuna casrigii la soconin eh, eh, la soo saarayo wixii caruur ardaydii la soo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn
tusaalaha kale ee dalka fiinland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guulaysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar sidoo kale dalkaasi ayaa ku guulaystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aad ugu dhow hoyga ay deggan yihiin sida uu faahfaahinayo cabdulqaadir ibraahim jaamac oo loo yaqaano macallin jaamac oo in ka badan labaatan sanno macallin ka ah dugsiyada dalka fiinland wadankan finland toddoba jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafada ku yaala ayaa macnaha ayuu tegaya oo- oo ka- oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tegaya iskuulka keligiiba ayaa ka imaanaya isagoo furihiisa wata ayuu guriga u furanaya aqalku galaya waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan marka wadankan waxyaalaha keli oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safetyga ah, uma baahna in ardayga bas soo maro xaafadii xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga ka ugu badan laba kilomitr u jiraa ka ugu badan ka ka ugu yarna macnaha een, nus kilomitr buu u jiraa iyo wax wax la halmaala
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tanii kulanti dambe waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo dhegeystayaal inoo soo diyaariyey barnaamijka bandhigga v o a islamarkaana nala socodsiinaya halka aad ka dhegeysanayseena waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa washington haatanna gobolka mudug maalmihii u dambeeyey deegaano ka mida gobolka mudug waxaa ka dhacayay falal ammaan darro ah oo ay afduubiyo ku jireen falalkaasi ayaa kasoo ku soo aadaya iyadoo guud ahaan colaadii gobolka ee dhinacyada puntland iyo galmudug horey xal looga gaaray yaasiin cabdisamed cumar waa guddoomiyaha degmada gaalkacyo dhanka puntland waxaana uu u warramay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq hadda isbeddello siyaasadeed baa jiray marna bu- galmudug baa buuq ku furaa marna puntland baa doorasho ku jirtay dowladda federaalka ayna dowrkii ay ku lahayd siduu ahaa uma ay buuxin Eh, guddigii iyo odayaashii iyo xoogaa gaabisaa galay Eh, xilliyadaasaa marka waxaa ka faa'iidaysay da- dad ardaala oo shilalba dhecdheceen arrimahaasaa marka hadda la isaga yimid Eh, aniga iyo gubernatooruhu degmada iyo gobolkuba dhinaca puntland hawsha waa ku cusbaayeen oo isbedelaa dhacay marka waxay ahayd dib u habeyn bay ahayd kulamadayadii hadda ahaa iyo xoogaa shaqaaqooyin meela ka soo ifbaxay sidii loo xallin lahaa wadahadaladii iyo wada shaqayntiina dib loogu soo celin lahaa saas ku saabsana waxaa jiray ee, gudoomiye in ee, shaqaaqooyin sidaa tilmaantay gobolka ay ka dhaceen ee, ha ugu dambayse afduubiyo ee, ammaanka wax u dhibi kara gobolka inay ka dhaceen arrimaha ma ka wada hadasheen dhinacyada gobolka Een, arrimahaasi way jiraan afduubyadaasi labada dhinac kama wada dhicin Ee, laba jeer mise waa saddex yaa dhanka galmudug dad dhinacan reer puntland oo laga laga afduubay oo dhanka galmudug baa afduub gacantiisu ka timid iyadiina wadahadal baa lagu lagu dhameeyey maadaama dadka la afduubay aysan wax dembiya lahayn Ee, iyagu waxay ka cabanayaan nin hadda gaal ee, ku jira gaal shiraah oo maxkamadi xukuntay sida la sheegayo Ee, ninkaas kiisas baa loo haystaa Een, waa wax u baahan inaanu marino een, nidaam waana ka ballansannahay waxaanu rabnaa guddiga odayaashu lix iyo lixdankaah iyo labada maamul iyo ciddii ehelka ninkaa hadda xiran oo wax loo afduubaya eheladiisa ee, si wada jira inaanu ninkaa kiiskiisa uga wada u wada ogaano oo uga wada dhagaqaadno hadduu ninkii dembiile noqdana hadda dembiile ninkii wax u afduubaya ama wax u bi'inaya waa nimaan xal iyo nabad rabin hadduusan dembiilo noqon oo ninkaa nin lagu khaldamay uu yahay een, oo hadda waxaa leeyahay waa nin waalan haddee nin waalan maxkamada maxkamadda xukuntay iyada lafteeda dib uga egis leh ninkaasi wuxuu yahay marka xaaladdiisa waa isla xaqiijinaynaa wada waana u wada jiraynaa haddaanu xaaladaa dhammaynana waxaanu jecelnaha ninkaasi hadduu dembiilo noqdana inaanu ku wada qanacno hadduusan dembiilo ahayn xorriyaddiisii inuu helo dhinaca kalena waxaanu leenahay haddee ee, afduubku xeerka kuma jiro waxyaalaha hadda keenay inaanu derder gelinno ee, guddiyada inay shaqeeyaanna waa ka qayb Een, xeer baa la rabay in la dhigo xeerkii labadii dhinac midna ma saxiixin weli dhinac walbaana wuxuu leeyahay dhinaca kalea jiitinku xaggiisa ka jiraa haddaan la helin wax dabara oo ardaasha lagu qabto oo xeer ah kiiskaana weligii furanu ahaanaya dhibaataduna hari mayso ee, dhinaca maamulka ee, ee, galmudug xiriirka iyo wada shaqaynteeda ka dhexaysa intee la egtahay aad bay u wanaagsan tahay anigu hadda intaan xafiiska joogay ilaa sh- lix jeeraan dhinacaas kulamo iyo shirar u tegey iyaguna ay noo yimaadeen haddaan raba hadda inaan aadana cidna ma kaxaysto xilligaan rabaan socdaa xilligaan rabaan u tagaa magaalada gaalkacad aniga waa isugu kaymid dadkuna waa isugu kaymid oo waa wa- waa dad wada dhashay gaalkacyo een, maraqaydoo la kala jeexayana maaha kanaal suweysna la dhex marin mayo labadan dhinacna dhinac inta dhammaado dhinaca kale carrada u hari mayo laakiin ama deris isnabadgeliyo oo waxay ku deris ku yihiin yaqaanaa la noqonaya ama dad wax wada leh baa la noqonaya anigu mabda aan qabaana waa kaa waxaa weeye gaalkacyo midnimadeedu waa midnimada soomaaliya laakiin waxaa la rabaa dadku inay ku midoobaan waxay ku kala nabadgeli karaan oo walaalo ku noqon karaan ugu dambeyntii waxaa jirtay ee, arrin si weyn dadka gaalkacyo u soo jiidatay ee, kadib markii eh, habeene ka hor dab eh, ka kacay dhinaca koonfurta eh, gurmad aad adigu hoggaaminaysay eh, dhinaca waqooyiga aad ka tagteen eh, dhinaca koonfureedna aad tagteen oo dabdamiskii geyseen arrintaa waxay noqotay arrin indhihii bulshada gobolka soo jiidatay adigu dareenkaaga sidee yahay
aniga dareenkaygu aad buu u wanaagsanaa waa kaan markii hore ku tegey Ee, dabka afar saac abbaarihii xilli ay tahay oo habeennimo ama tobankii fiidnimo yaan waxaan arkay anoo hoteel dhaladiis dabaq anoo saaran waxaan arkay dab kacay waan isleeyahay qadar ilaa lixdan mitir toddobaatan mitir ku dhow buu dhulka ka kac waxaan wacay maayarka waa dareem xoogaa inuu dabku durugsan yahay maayar xirsi baan wacay waxaan ihi dabkaasi muxuu yahay wuxuu yidhi magaaladii meel kaalin shidaalaa gubatay inaan debdemis xagga jirin waa dareemayey isla markiiba anigu go-aan baan qaata waayo dabka culayskiisuna waa ii muuqday Een, cadow naga dhexeeya inuu yahayna waa dareemayey oo gaalkacyo dee guriba guriba ku dhisan yahay haddaan dabka marka meeshaa loogu tegin oo lagu demin inuu gaalkacyo oo dhan saabanayo qofkii caqlile waa dareemayey anugu markaa go-aan baan qaatay tiimkii een, dhinacan puntland oo debdemiskoo heegan ahaa baan saacaddiiba wacay qadar aan labaatan shan iyo toban daqiiqa labaatan daqiiqa dhammayna goobtii dabku ka kacay baan tegey aniga waxaa ila socda hal wiiloo staafa iyo kooxda debdemiska labadaa gaari baanu ku tagna wax cuqdadoo aan qabay ama wax baqdinoo aan qabay oo aan dhibaatada dhacday uga gaban karayna ma jirin ilaa hal saac iyo bar baan dadka dhex joogay oo dabkii wax ka dameeyey oo hubiyey inuu dabku damay gaariguna wuxuu iga dambeeyey laba saacadoodoo dambe
kaasina waxa uu ahaa yaasiin cabdisamed cumar guddoomiyaha magaalada gaalkacyo dhinaca puntland waxaana uu u waramay waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey waryaheena xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban waxaa maanta dunida looga dabaaldegayaa maalinta afka hooyo haddaba afkeena hooyo ee soomaaliga miyuu hormaray mise dib ayuu u dhacay marka loo eego afafka kale ee dunida lagaga hadlo waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah jaamac maxamed mahad jaamac suley iyo maxamed xuseen sabriya diinaari labaduba waa barayaal jaamacadaha magaalada iyo dugsiyada sare ustaad maxamed xuseen diinaari ayaa hadalka ku hormaraya runtii waa mid taasi aan shaki ku jirin in afka soomaaliga muddadii u dambaysay ee dhowr iyo labaatanka sano ahayd inuu galay dibudhac aada u weyn oo weliba saameyn ku yeeshay dhammaan bulshada soomaaliyeed haye jaamac marka hore soomaalida waa u hambalyeynaya luqadoodana ay isticmaalaanna aniga hadda ka fikir ahaan waxaan isleeyahay luqadda rasmiga ah soomaalida way isticmaashaa bulshadeeda soomaaliya ku nool afka soomaaliga way wada isticmaalaan waa taa hadda ku wada hadlaynaba
maxamed waxaa tiri dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey afka soomaaliga waa si hoos ayuu usii socday maxaa ku sababeynaysaa waxaa hoos u dhaca keenay markii luuqadda soomaaliga la yiri ama dowladdii kacaanka ay go-aamisay in la qoro afka soomaaliga muddo koo iyo toban sano ah ay soo socotay sidii loo diyaari lahaa luuqad soomaaliyeed oo qoran runtii aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa dadaal dheeraada u galay in lasoo saaro luuqad qoran oo af soomaali ah muddadaas ee dowladda ay jirtay waxay isku xilsaaraysay soo saarista ereyo cusub iyo in la helo ereyo bixin teknolojiyadda ku saabsan ama maadooyinka scientifiga ah intii xilligaas ee dowladda jirtay aqoon-yahanadii ama guddigii u xilsaarnaa luuqadda waxay mar walba ay isku taxaluujinayaan inay helaan maadooyinka cilmiga ah ereyada ku jira in la soomaaliyeeyo si dhallaanka soomaaliyeed ay u helaan aqoon ay afkooda ku fahmaan kadib markii burburtay dowladdii soomaaliya ee ka baxday runtii dalka burburka uu galay keliya ma uusan noqonin burburka amniga iyo dhismaha balse waxaa burbur uu soo gaaray luuqadii soomaaliga lamana helin aqoon-yahano dib ugu istaagay ama ilaaliyey buugaagtii iyo qaamuusyadii u deganaa ee dowladdii ka baxday halkaasi ay diyaarisay ama madxafyada yiilay taasi marka waxay keentay in si shakhsiyaad ah ay aqoon-yahano ugu istaagaan inay iskuulaad ayaga ay maamulaan ay samaystaan oo aanan dowlad hoos tegin kadib waxaa dhacday in la isticmaalo manaahij dalal kale ay leeyihiin oo ku qoran afaf kale sida luuqadda ingiliishka iyo luuqadda carabiga soomaalida ku kala firdhootay caalamka waxay wax ku bartaan afaf shisheeye qiyaas cunug laba iyo toban sano dugsi sare ku dhameeyey lagu soo baraya luuqad carabi ama luuqadda ingiliishka ama mida sawaaxiliga ah jaamacaddiina sidoo kale luuqad kale ku qaatay heerka uu la ekaa karo luuqadiisa soomaaliga ah jaamac waxaa tiri luuqadda soomaaliga waxba kama hallaabin dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey wadadii loogu talagalayna way ku socotaa maxaa ku ayidaysaa cilmi marka la yidhaahdo iyo luqad ama af marka la yidhaahdo way kala duwan yihiin hadba cilmiga luqadaad rartaad ku qaadan kartaa laakiin aqoonta dalkeenna waxay noogu yimaadeen luqado kala duwan laakiin macalimiinteenna kheyr allaha siiye waxay mar walba ku dadaalaan in ardayga ay ku fahansiiyaan luqadiisa maadaama dowladdu inaga burburtay lama dhihin manhaj af soomaaliya ma isticmaali karno ama aqoon-yahanadii way kala firdhoobeen qaar way iska geeriyoodeen meeshaas ha lagu joojiyo luqad af soomaali ah oo luqadaha kale on ku qornayn cilmi hala keena lama dhihin caalamkana waxaan ognahay hadda luqadda englishka in caalamka laga wada isticmaalo sidaa ay tahay wadamo naga waaweyn oo aqoon-yahano leh ayaa waxay isticmaalaan englishka balse luqadoodina ma aysan ka tegin oo bulshadu way isticmaalaan sidaa awgeed hadda tiknolojiyadoo kale badanaa waxaa waaye waa luqadda englishka dowladdeena markay burburtay manaahij kale naloo keenay isla manaahijii laguma fasirin carabi haddii la keenay carabi kale laguma sharaxin haddii english la keenay english kale laguma sharaxin markii manhaj la keenay tusaale biology-a la keenay oo english ah biologiga englishkaasi ee hadda tusaale ahaan ee dowladda soo saartay laguma sharaxin english to english ma aha english to soomaali uu macalin ku sharaxaya sababtoo ah cilmiga wuxuu xoog u saaran yahay luqado kale tusaale hadda wadanka greeg oo kale cilmiga waa ta looga dambey jiray greegi marka ereyadiisii afka soomaaliga ah waxaa lagu sheegayaa macalimiintu waxay ku sheegayaan afka soomaaliga laakiin waxaan kala saaraynaa af soomaaliga ma joogsaday mise waxaa ku yimid qalal yaraa ku yimid waxaan dhihi karaa aniga qalal yar oo la sixi karo oo ay sixi karaan wasaaradda waxbarashada wasaaradda diinta iyo qofka ay sixi karaan wa laakiin waxaan ka hadlayaa oo keliya arday ama qof soomaali ah oo ku nool soomaaliya dhowrka gobol ay ka kooban tahay luqadda wuu isticmaalaa walow ay iska jiraan qalad yaryar ah oo dhanka naxwaha ah way iska jiri karaan laakiin ma aha mid lagu aaneyn karo luqadii way burburtay afkii wuu burburay dhulkuu galay micnaheedu kama dhigna
maxamed waxaa tiri afkii hoosu usii dhacay marka meelaha la dhihi karo ciladahaas waa ay ka yimideen inuu afka hoos usii dhaco ama dhulka uu sii galo maxaa ku tilmaami lahayd runtii aan luuqadda soomaaliga ah waa hubaal in ay ummad badan oo soomaaliya ay ku hadlaan laakiin balse waxaa jirto luuqaddu ma kobacday muddadii dhowr iyo labaatanka sano aheyd mase waxbaba kasii lumaya waxaa xaqiiq ah inay luuqadda ay sii luminayso ereyo aada muhiim u ah waxaa arkaysaa dowladda federaalka oo kale hadda markay isticmaalayso inay soo saarto awaamiir waxaad arkaysaa inay ku qoran yihiin luuqadda ingiliishka ah xataa waxaad arkaysaa xildhibaanada dowladda iyo wasiirada inay isticmaalayaan ereyo badan oo aanan ahayn af soomaali aanan ahayn waxaa arkaysaa inaan leeyahoo kale motion baa maanta jiro cambaign baan wadnaa waxaasoo dhan waxay leeyihiin ereyo af soomaali ah oo ku habboon in la isticmaalo haddana waxaa moodaa in dowladdii ay aada u moodo inay tahay dowlad aanan luuqadeeda iyadaba aanan lahayn ay ku hadlayaan luuqad qalaad ay ku hadlayaan taasina waxay sababta ay tahay waa dadkii wax ku soo bartay dibadaha dhammaan dowladda xilalka ka wada haayo qof walbana wuxuu u hadlayaa meeshu wax kusoo bartay luuqadii ay ahayd qaabkeedii u hadlaya hadduu af talyaani wax kusoo bartay talyaani xataa wuxuu u fikiraya qaab talyaani u fikiraya hadduu english wax kusoo bartay qaab wuxuu u fikiraya english ah laakiin qofka markuu soomaali wax ku barto wuxuu u fikirayaa si soomaalinimo ah wuxuuna ogaanaya inuu wadanka asiga uu leeyahay jaamac wuxuu leeyahay maxamed hogaanka dalka luqadaha iyo wadamada ay ka yimideen waxa looga hadla ay ku hadaaqaan ay ku hadlayaan taana waa waxyaabaha afka sii dhuminaya maku muuqata adiga hadba qofka asiga wixii la weyn waa goonidiisa luqadaada ama afkaaga haddaad ka faanto soomaalida waxay aaminsan tahay qofkii ama english ku hadlo in uu aqoonyahan yahay mid qalal yar oo dadka lagu abuuray oo ah qofkii luqado english ku hadlo ama luqado kale shisheeye ku hadlo inuu aqoonyahan yahay basaa bulshada ka dhacdhacday sidaa awgeed ayuu qofka ama xil hayo oo u isticmaalaa ama ereygaani waa erey international ah ama caalamiya la wada isticmaalo badanaa soomaalidu waxay wada isticmaashaa ereyo wuxuu iska soo geli karo oo luqado kale ah walow oo af soomaaliga naftarkiisa oo ku jiraan waxyaabo la soomaaliyeeyey oo afka qalaad lagu yihahdo soomalised hadda carabigo kale waa naga buuxaa albaab iyo qalin iyo waxaasoo dhan calan iyo waxaasoo dhan waa waa carab af carabi ah laakiin la soomaaliyeeyey englishka oo kale boog oo kale waxyaabahaas way jiraan oo la soomaaliyeeyey oo soomaali loo isticmaalay jaamac waxaan xasuusinaa qaamuuska qoran inuu yahay uu ku qoran yahay ereyo kooban oo keliya oo markaasna intii oo la wada yaqiinay oo ewel hore u jiray ee dowladii dejisay ama wax la wada garanaya yar oo kooban oo qaamuuska ku degan yahay laakiin ma ahan qaamuus ku degan dhammaan luuqadii oo dhan ama wax walba oo luuqada looga baahnaa ku degan ma aha ma ma la soo kordhin waa wax hore u jiray oo meeshii ewel taagn soddon sano ka hore uu taagnaay taagan waayo waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhaqane oo inoo soo diyaariyeen in la socodsiinayo xubinta dooda gaaban haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada wargeysyada
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah jacfar kuukaay oo ku sugan istuudiyaha v o wda ee washington aan ku bilaabo jacfarow wargeyska daily monitor ee ka soo baxa magaalada kambala ee dalka yuganda oo warbixin uu qoray kaga hadlay weerarkii ka dhacay hoteelka dusit ee nairobi iyo in weerarkan uu ahaa mid ka duwan kuwii horey ay u geysteen kooxda al-shabaab wargeyska ayaa ku bilaabay dadkii ka dambeeyey weerarkii bishii hore ka dhacay nairobi ayaa ah mid walwal hor leh abuuraya maadaama ninkii weerarkan soo maleegay uu yahay nin haystay diinta kirishtanka intii aanu islaamka ku soo biirin wargeyska ayaa qoray in boolisku ay weli ku raad joogaan cali saalim gijunge oo isagu ah ninkaa soo qorsheeyey weerarkii shan iyo tobankii janawari lagu qaaday hoteelka duusid ee magaalada nairobi oo ay ku dhinteen koob iyo labaatan qof ninkan ayaa magaciisu waxa uu ahaa kemunto owmoyo oo intii aanu islaamka ku soo biirin wargeyska ayaa qoray in raggii ka dambeeyey weerarkaasi ka dhacay nairobi ay muujinayso in al-shabaab ay wax ka beddeshay waa maleeshiyadaasee ka mid noqoshada kooxdaasi wargeyska ayaa jacfarow arrintaasi isagoo oo faahfaahinaya sheegay in kooxda al-shabaab ee ku xiran alqaacida ay inta badan shaqaalaysiin jireen soomaalida u dhalatay dalka kenya iyo jaaliyadaha muslimiinta ee dhulka xeebaha wargeyska ayaa qoray in weeraradii ay horay al-shabaab uga fuliyeen dalka kenya sida kii westgate ee sannadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii oo ay ku dhinteen toddoba iyo lixdan qof iyo weerarkii jaamacadda gaarisa ee sannadii labadii kun iyo shan iyo tobankii oo isna ay ku dhinteen boqol iyo siddeed iyo afartan qof ay ahaayeen weerare laga soo abaabulay gudaha soomaaliya laakiin weerarkii duusid hotel ee nairobi waxa uu ahaa mid laga soo abaabulay gudaha dalka kenya intaasi waxaa dheer in qofka soo maleegay weerarkan uu ahaa qof horay u haystay diinta kiristanka sidaasi waxaa wakaaladda wararka ee a f p u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalka kenya oo magaciisa ka gaabsaday wargeyska daily sabaax ee ka soo baxa magaalada istanbul ee dalka turkiga haddii aan u gudubno ayaa isna waxa uu warbixin uu qoray uu kaga hadlay shiinaha oo danaynaya xeebaha soomaaliya wargeyska ayaa ku bilaabay in kalluumaysigu uu yahay mid ka mid a kuwa sida weyn looga macaasho adduunka oo dhan kalluunka loo yaqaano tuunahana waxaa lagu qiyaasaa in lacag dhan toban bilyan guud ahaan ay ka soo xarooto marka la eego suuqa tuunaha caalamka wargeysku waxa uu leeyahay qiimayn laga sameeyey biyaha soomaaliya waxaa lagu ogaaday in kalluun aad u badan laga helo xeebaha soomaaliya xeebta soomaaliya ayaa lagu tiriyaa in ay qani ku tahay kalluunka marka la barbar dhigo gobolka wargeysku waxa uu leeyahay soomaaliya oo leh xeebta ugu dheer waxa ay rukhsad kalluumaysi siisay dalka jina dhammaadkii diseembar sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxaana rukhsaddaasi la siiyey koob iyo soddon maraakiiba si ay u soo saaraan kalluunka tuunaha loo yaqaano dowladda soomaaliyana waxa ay sheegtay in tallaabadani ay qayb ka tahay koboca dhaqaalaha wargeysku waxa uu leeyahay maraakiibta kalluumaysiga ee dalka shiinaha waxa ay hoos yimaadaan urur lagu magacaabo ururka kalluumaysatada dibadda ee shiinaha maraakiibta shiinaha ayaa loo oggolaaday in muddo sannad ah ay ka kalluumaystaan xeebaha soomaaliya heshiiska waxaa kaloo uu qeexayaa in sannad kale loo cusboonaysiiyo marka heshiisku uu dhammaado soomaaliya ayaa leh xeeb dherarkeedu uu gaarsiisan yahay saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilomitir sida muuqatana waa xeebta ugu dheer ee afrika ayaa wargeysku uu ku soo gunaanaday ugu dambayntiina ridwaan oo wargeyska the sun ee ka soo baxa london ayaa qoray in hogaamiyaha mucaaradka dalka britain jeremy corbin uu ka hadlay arrinta la xidhiidha gabadha la yidhaahdo shamima began oo ah mid si weyn loo hadal hayo in dib loogu soo celiyo britain hadalka hogaamiyahan ayaa imanaya kadib markii dowladdu ay sheegtay in sharcigii ay kala laabatay shamima begam corbin ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid ay xagjirnimo ka muuqato jacfarow wargeysku waxa uu leeyahay gabadhan oo afar sana ka hor ku biirtay kooxda isis ee dalka siiriya ayaa codsatay in dib ay ugu soo laabato dalkan britain si ilmaha ay dhashay ay halkan ugu koriso corbin ayaa telefishinka i t v ee dalkan laga leeyahay u sheegay in shamiima ay ku dhalatay britain islamarkaana ay xaq u leedahay in dalkan ay ku noolaato waana arrin iska caadi ah ayuu yidhi in su'aalo badan ay ka jawaabto shamiima ayaa ka tagtay xaafadda betnal green ee london labada kun iyo shan iyo tobankii xilligaasi oo ay jirtay shan iyo toban sano shamiima oo hadda sagaal iyo toban jira ayaa lagu arkay xero qaxooti oo ku taalla dalka suuriya toddobaadkii hore waraysi ay bixisayna waxa ay ku codsatay in ay dib ugu soo laabato britain si ay u koriso ilmaha ay dhashay aabbaha wiilkan ayaa u dhashay dalka holland waxaanuu ka mid yahay kooxda isis
intaasna waxaa ku eg barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan london iyo anigoo ah jacfar kuukaay oo ku sugan washington inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad ayay u mahadsan yihiin jacfar iyo ridwaan wargeysyada halkaas ay noogu ekaada dhegeystayaal haatana dhinacii heesaha tiri koob iyo kooxdii iftin xuska maalinta afka hooyo iyo heesta tirakoob mirihii siciid saalax codkii kooxda iftiin ayaannu idinkaga tegaynaa tan iyo kulantina dambe ismaqal dambe oo xiise leh